walbarsi wajeerigaana ku
bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu miinfada dhegeystayaal ha ka dhowaada barnaamijka tarta aqooneedka shabakada warbaahinta warsan ee magaalada baydhabo barnaamijka tarta aqooneedka iyo mabayaha barnaamij habeen kasta waqtidan oo kale maduun hadeerna tumanka xaafadood ee magaalada baydhabo min lama xaafadood tartan xiise la hagamuujiyayaan barnaamijka tarta aqooneedka iyo mibayaa barnaamija iyo iskukaaladaha inta bagelintiis shabakada warbaahinta warsan iyo garab walaal maybana saas oo kale dhiniga su-aalo haddii hari hayte jaamacadda caalamiga ee b i u saas oo kale su-aalo dhextaalka eh iyo maybaa yoon ahnin diyaaryaayana macadka i b c owka tartan xiise leh yomaybaa ka ballansano oo dhexmaro doone xaafado shal e daarusalaam b iyo weliba xaabara e markee lahoobasinkanaga xaafado tartanka xiisaha leh oo uu kale ka ballansanaayo oo uuna ku rajayaana weliba shalayna daarusalaam b iyo xaabara e markee lahobasinkanaga xaafado tartanka owka waa daarusalaam b iyo haabare e mardho weliba sii doone abwaanja kole iyo cali koronto oo marka hore una ogaadaana xaafado iyo markaas uu ka la safinin abwaanja kole iyo ka bilaabe abwaanja kole oo weliba tartan xiise leh ka ballansana tarta aqooneedka idaacadda warsan xaafado shal ee daarusalaam b iyo haabare e marka lamadaas xaafadood tokumida intii aadan in sheegta uu ka adan la jarta kubacda war
taan uuka la jarawa aan uuka la jaraha daarusalaam
daarusalaam cali haye waayahay cali oo haabara ee e iyo abwaanjaha kale oo daarusalaam b e lama warqadood iyo baaliyo taalla lamadaas warqadood qofkii markaas hakatoosta warqada ka qorantiyaas iyo mayba macnishii iyo anti su-aal aan ka horeyta ka bilaabo doono insha allah marka iyo jawaab ku sugaan jaakole haye microfonkan dhawaaw jaakolo microfon hay cali warqada
warqada aan haysto waa yes
waayahay marka maadaama cali ha ka toosi warqada yees weli baan dhikantaa intii haabara ee uu ka bilaabo doono su-aal aan ka horeyta ee tartanka uuna ka daafurdaana balse marka hore xaafado xaqiijinoy horta intii xaadir in barnaamijka tarta aqooneedka iyo in kale halow haabare
halow radio warsan halow daarusalaam b
halow radio warsan
waayahay eedan mahadsantiin sida qiimaha leh iyo ixtiraamka leh isin waktiga an ilaalideen balse inta una su-aalo an guda galnay iyo fursadda isin siinseena weliba marka hore isla dhuunsadaane shuruucda tartanka an degsan kubacda yaysan sii doon insha allah
bismi illahi الرحmn الرaحيم alxamdu lilah والsalaaةu والsalaam عlى أشhرف الأنbiyaaءi والmursaliin muxamadi وaalihi وaصaxbihi أجmaعiin dadka tartamaw may ogeysayaanay shuruudunha soota inyo ilaaliya tan kowad maybwaa inyo ilaaliyaan akhlaaqda iyo aadaabtii anshaxa qof alla qofkii kakaxa akhlaaqhuma ama anshaxxumo guddiga may ku qaada doonee tillaabo eedan adag tan lamaad dadka tartamaw may lukufaday wakhtiga inse dhabcayoon ilaaliyaan wakhtigaas oo linxadadii inyee bilaawdaas tartanka guddiga may weydii doonee dadka tartamaw tumi afar su'aalood yo weydii doona dhini kasta mayl warsado doonee toddoba su-aalood tan afaraad guddiga su-aalla maykana naga doonehan lama tooka tan shanaad dadka tartamaw fursada la sii oo su-aalaha ku jawaabayaan mayb waa lama dagiga lamadaas dagiga may ku bilaawdaayana su-aalla markii iyo jeediyaan guddiga iyo ku bilaawdaas qodobka lihaad dadka tartamaw may guddiga ku codsaday markii iyo jawaabto biyaayaan in qofku isu jawaabow codshahaada qof waadix ee la fahmow jawaabtana lama tooka kana naga inka yaraan haddii liinbaahada guddiga yaa ku talabo doona yaa ku codsado doona in jawaabto isu kanaga qodobka toddobaad su-aalla markii laku jawaabow may la faday in hal qof ku jawaabo su'aali halli su'aal qofkaasay may ku qaado kor u soo jawaabtay wada teleefonka sameyle khalal haningalna daraadiye qodobka sideedaad iyo o jawaabtay socota haddii la gooyo ama la jara teleefonka su-aaliisa degdeg ee maylinka wareejiyey qoladii kale siyo unkuu faa'iidaysadaan qodobka sagaalaad tartamayaasha maylu ku codsaday tartanka intii socdo iibkumad ee haddiiyo dareemaan in laku rooy inyo khadka ka jaraan oo khadkiyo unkubana intii isu socdo tartanka wa ilaa hoosaas iyo khadka ku bahaan guullimay laga doomeeyey dadkii hawada baaqa ka haaya guuli la siiya qodobka tobanaad tartamayaasha oo tartanka lahaayeen lamada lamada qiibood haddii qiib kumad eh hamiinkiiyo tartanka lahaayeen la waayo hawada laku waayo qiib alla qiibtii hawada ka jarta oo guddiga si toos ay khadkan kala jaraan yo guuli la siiya four five yayoo ka qaadayaan qodobka tum-iyo koowaad su-aalla yoo hajeediyaayaan guddiga haddii yoo fahama waayaan dadka la warsadi may codsado koraana dadka tartamaaw soddon sakan gudaashow hayninka nagoo yeera koraan laakiin haddii soddon sakan ku siyaada codsiga iyo hajeediyan may ku oggolaadaw
waayahay weliba hayna shuruucda barnaamijka tarta aqooneedka shabakadda warbaahinta warsan degsan wala rajeeyay lamada xaafadood intii shuruucdaasi dhigmusteen waan ixtiraamo doonan ka dhaqamo doonan insha allah hallow haaware Hello, Radio Warsan.
isinoo koobasan tartanka uu kula rajeesan teleefon nambarahoo bajara oo taageeryaalkiin aysan kula xiriirayaan
Eh, Bismillahi Rahman Rahim. Uno eh, tartamayaasha deegaanka Haaware. Eh, mayba iidin jeelna antuuma eh, tartankuun oo bilaahira walaalabaana Daarusalaam ba tartamaan eh, eh, maanaga mee antuuna guulaysa doona laakiin ba eh, nimadoona lana mayba tartanka antii oo eh, magaalada Baydhabo tartanka dhig oo eh, isduwadayaan dhalinyarada reer koonfur galbeed Eh, tan kale mayba walaalabaana ciidanka ma nagaana dankar mid maamaha nagaane agaasimaha idaadda tan kale maybaan maha nagaane oo kigde walaalaha garab walaal lambarada hanoola hariido koran wala taageerayaalkana maybwa todoba tuman konton siyeeti afar madianka naga maybwa todoba tuman konton siyeeti afar lambar kale kolley masii doona walaaladahan una taageerahayn lambarkaas hanoorari doona salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hallow daarusalaam b
halo radio warsan gudogala dareenkii iyo teleefon nambarada laasin kula xiriiray iyo wala rajeesan insha allah
bismillahi araxmaani iraxiim muddo koowaad geediyadaan ka faraxsanno unoo ee tartamayaasha daarusalaam b madaxweynadan maadnagay talada tartanka baabuli khaasatan garab walaal iyo bacda saxaafada waa bacda saxaafada warsan eh, magacan inabaaniinta ka jira iyo matalan macnagay walaaliyaalkana oo aragtay een, xaawar eh oo tartankii sanka ka dhaafan iyo tartamada sagaalni een, nasiib daro guul noo helan inuka guulay guul daraysani marka eedilanka macnaga hatana sidii oo kale haddii oona guulaysan intaas oo kale haddii oo oo aragtay inuu guulaysana maayo waaba kasii faraxsan marka eh, na- taageerayaasha oo nambarada magacyadeeda doona maridagaynaha en shan sodon iyo sideed sodon iyo koo sodon iyo todoba Eh, haddana mar lama arkanayo shan sodon iyo sideed sodon iyo koo sodon iyo todoba nambarka lamaad iyo aan wala hari- aan- eh, aan wala hariba doonan taageerayaalkaan wala jooga lama lixda iyo afar konton iyo sideed sagaal iyo sideed mar lama haddii aan arkanayo lama lixda iyo afar konton iyo sideed sagaal iyo sideed Sideed iyo labaatan, insha Allah.
ciidan mahadsanyiin daarusalaam b iyo haabra e barnaamijka iyo gudagalaana barnaamijka tarta aqooneedka weliba isku kaaladahaya raadiyaha warsan iyo garab walaal saas oo kale jaamacadda b i u iyo dhiniga su-aalo diyaarinta ku qeyb qaadahayta tartanka maadaama su-aalahan ka horeytana siban walata inti la weydiiyey haabara e su-aalo koowaad in diyaar garootay haabara e halow haabare
Hello, Radio Warsan.
dhiga furo su-aali kowaad ee tarta aqooneedka uu ka waana su-aal diini ah weli bandhiyaase sida tan sheeg suuradda anka gaaban qur-aanka kariimka mar lamaad haabara ee weliba sheegaasana suuradda anka gaaban qur-aanka kariimka mar saddexaad haabara ee weliba sheegaasana suuradda anka gaaban qur-aanka kariimka jawaabta siin ku rajeeyana insha allah
mal fagaayo hoo wal barati bajeedlagaa la kooy mal fagaayo hoo wal barati bajeedlagaa la kooy mal fagaayo hoo wal barati bajeedlagaa la
hallow haabara ee
Hello, Radio Warsan.
jawaabta
Eh, bismillahi rahmaani rahiim unoo ee tartamayaasha deegaanka haabare ee welafyaabtii hobisudini naybwa suuratul kowsar kanag mar lamaad
Eh, welafyaabtii hobisudini naybwa suuratul kowsar sax iyo qalad guddiga
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترتنا قونيت بلا بركة سنة رمضان همنجي شناد وكوالي با ترتمها يانا دار السلام بي يو هابر اي او كوميت اي ترتمياشا همين كان او كترتم دونان سؤالان كوريتا وليبا لك بلا باي هابر اي وان وليبا يهايت الشيك سورة انك قابن اي قرآن كريم كجرتا jawaabtii oo ku biyeen habra ee to sax ewo warina iyo annagadaase alkowthar lama dhibcood habra ee
براو براو براو براو براو حاضر ايه
shiboolee wareer isku darsamay takaargaay shibdhe waan reediga turk isku darsamay ta براو حاضر ايه lama dhibcood ugiin oo eedan culus ma hasiinka dhiibey sheekh biyaadir yaa ku adaasan sheekh biyaadir
waayahay cali eedan mahadsantaa su-aala lamaad ee diini ah weliba isku lahaa daarusalaam b hallow daarusalaam b
Hello, Radio Warsan.
daarusalaam b dhaga fura su-aali lamaad ee tartanka uu ka waana nagadaase isla su-aali lamaad oo diini ah weli bandhiyaase sida tan sheeg nebi moxamed xirfadiis shaqa weli hayti ka hor intananin doorana nebinimo mar lamaad daarusalaam b weliba lasinkufaday sheeg nebi moxamed xirfadiis shaqa inta usananin doorana nebinimo weli hayti mar saddexaad sheeg nebi moxamed xirfadiis shaqa inti usan nebinimonanin doorana xirfadiis shaqa weli hayti jawaabta sin ku rajeen insha allah
bartangaa jire booga tartanka gargaar ku gal bartangaa jire ay को बड़ी नहीं होय आइल को बड़ी नहीं होय भोग थरतंक सरका फुगल
halo Halo, jawaabta.
Gaari Warta.
jawaabta
bismillaah unooya tartamayaasha daarusalaamdii su-aala jawaabtii haddii un iska daynay waliba nagadaasa insha allah yar alghanam ama iringa daajiyay irin daajin yar Sax.
shaqaysadaan mar lamaad ka nag
waliba waxay ku irin daajiyo sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali lamaad oo diini ah ee markaas la weydii tartamayaasha xaafadda daarusalaam b waana hayti su-aal diini ah sheeg nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam xirfadii shaqo intii uusa nebinimanayn doorana jawaabtii oo ku biyeen daarusalaam b too sax ewo walina markaas usahaayay koorhow iran lama dhibcood daarusalaam b Okej, Saloon. Sen är ju har var var jag går det. Boston är kan jag då grej. Han går nu med han går. Adin hade Boston lägg inte kan jag. Hedi går bara.
معنى كسب إيد ماه Dar es Salaam. Okej, laba dhibcood waweyn waxa idin dhigay waxa ka qaadanaysaan gudoomiyaha xaafadda Jaale Maskar. Okej, tartan wanaagsan.
waayahay abwaanja kole eedan umahadsantaa halow haabare
hallo radio warsan su-aali saddexaad ee tartanka uu ka dhiga anfura waana nagadaasi su-aali koowaad oo xisaab ee weli bandhiyaase sidatan shilin iyo la tuuri tuman jeer mayu itimaalka ada ku helo korta madaga toogta toddobaad ka sheeg jawaabta jajab caadi ah marlamaad siinkanagoy haabare ee waa su-aali koowaad oo xisaab ee weli bandhiyaase sidatan shilin iyo la tuuri tuman jeer mayu itimaalka ada ku helo korta madaga toogta toddobaad ka sheeg jawaabta jajab caadi ah mar saddexaad haabara ee shilin iyo la tuuri tuman jeer mayu itimaalka ada ku helo korta madaga toogta toddobaad ka sheeg jawaabta jajab caadi ah wali sin rajaana jawaabta intay haleeli doontaan insha allah
برتنا جري بوق ترتنك بركا فقل برتنا جري عيلكو بدي نيكوي عيلكو بدي نيكوي بوق ترتنك بركا فقل برتنا جري بوق ترتنك بركا فقل برتنا جري كوكو بلاوة حتى أليس بلاوي بركا أيكو بني koko bilawa hatalis bilawe berja ay kubane alli badan e alli badan e sank babaniya अली बादल ए अली बादल ए अंग बाबानिया बेमल पलायो होवल बरसी बजेल गाल को बेमल पलायो होवल बरसी बजेल गाल को बेमल सदायो होवल बरसी बजेल गाल को बेमल सदायो होवल बरसी बजेल गाल को
halow haabare ee
hallo radio warsan jawaabta
bismillaahi raxmaani raxiim inoo ee tartamayaasha deegaanka haabare ee jaalasyaatii hobisudin may banaydaase seven over twenty ama may banaydaase todoba loo siki labaatan mar lamaad ka nag jawaabta
jaalasyaatii hobisudin may bua todoba loo siki labaatan saxiyo qalad guddiga
waayahay su-aalii xisaabtahaytii ee luweydii deegaanka haabra ee waan ahaytii shilin iyo la tuuri tumuntooka walayna mayu itimaalka ada helo korta tookada todobaad ka sheeg jawaabta jajab caadi ah jawaabtiyo ku biyeen deegaanka haabra ee bal sax aan hayno hallow daarusalaam b
halo radio warsan jawaabta
bismillah su-aalaad jawaabtiha been weliba nagadaasa one over five ama halhoos dhigi shan mar lamaad kanag jawaabta
halhoos dhigi shan saxiyo qalad guddiga
su-aaliyo iskula hayaan haabra ee ku jawaabi waayan se ku faa'iidaysiya wakhtigan waliba un hor suruntaa daarsalaam b su-aalina maybay ahaytay shilin yeela tuuri tumuntooka mayu itimaalka ada helo korta tookada todobaad ka sheeg jawaabta jajab caadi ah jawaabtiyo ku biyan daarsalaam b too sax aan hayno mar haddii lamada xaafadood ka sugaayaan abwaan jaakole iyo cali aan gudbii doona jaakole ku hormaraana jaakole shilin iyo la tuuri toban jeer mayu itimaalka ada ku helo korta madaga toogto toddobaad ka sheeg jawaabta jajab caadi ah marka weliba ogaa xisaabtan mise feelanka saas shilin
Ya tum- horta darafa horta toban kumiyo haye toban kumi hamadinha mikrofonka afka ka dhawaayso walaa yar toban kumi shilinku hor toban kumiyo Mhm.
jajabiile ogtaa haye madan san kumi hood hegin geedka sanaakin heeraas haye santii hoada labuhu gootada sadaakin herti si faasoada weerlaas dooga kawn
cali hee
هذا كم يلعب شايفة تانة أنت جيت كم هل كم ميجا تانو أنا سؤال جوابتي هو بس كدية mikrofonka afkan dhawaay cali سؤال جوابتي هو بس كدية one over eight أما الله هصدقي سيب waayahay eedan mahadsantiin jawaabta guddigiyaa ku sugi doona insha allah
سؤالي كسوأتان لما لي سف سؤالي كسوأتان لما لي سف ويبا سورسين كسافياتي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
bismillaah ee su-aalii xisaabtahayti ee iyo iskula hayeen habra ee ku jawaabi waayeen se ku faa'iidaysi ee daarsalaam yaan horseetay oona ku faa'iidaysadu waayeen mar haddii lamada xaafadood iyo gordu waayeen inuu ku jawaabana su-aalo maybay ahaytay shilin iyo la tuuri tumintooka mayu itimaalka ada ku helo korta madaga todobaad ka sheeg jawaabta jajab caadi ah jawaabta maybay annagadaase tuman ishan la hoos dhiki boqol labaatan isiyeed mar lamaad yakanaga jawaabta jawaabta ma bayanagadaase tuman ishan la hoos dhiki boqol labaatan isiyeed hallow daarusalaam b halo radio warsan su-aali lamaad oo xisaabe in diyaar garooba dhinihii kalena dhika maase su-aali afraad ee tartanka uu ka weli bandhiyaa siyaasada tan haddii itimaalka arday use ka dhammaysado kora walbarashadiis dugsiga sare ya eta hal la hoos dhikisada raadi itimaalka shan arday sido kumidayo ka dhammaysado koran dugsiga sare ka sheeg jawaabta jajab caadi ah mar lamaad siinkanagoy daarusalaam b waa su-aale lamaad oo xisaabe wali bandhiyaa siisada tan haddii itimaalka arday use ka dhammaysado kora walbarashadiis dugsiga sare ya eta ha la hoos dhikisada raadi itimaalka shan arday sido kumid ah yo ka dhammaysada koran dugsiga sare ka sheeg jawaabta jajab caadi ah mar saddexaad wabasiinkanaga daarusalaam b waa xisaab haddii itimaalka arday use ka dhammaysado karo walbash- walbarashadiis dugsiga sare ya eta ha la hoos dhikisada raadi itimaalka shan arday sido kumid ana yo ka dhammaysada koran dugsiga sare ka sheeg jawaabta jajab caadiya jawaabtaasan ku rajayaan insha allah
bartay haajiree booga tartanka darkaa ku gal bartan haajiree kadaayo barki bajeelgaanako beeg malfadaayo hoo wal barki bajeelgaanako
hallo daarusalaam b
halo radio wartan jawaabta
bismillah wanaya tartamayaasha daarusalaam d نحبين السؤال سكدين ولدنا غافة على مفهوم الجواب وولد وحلو صديقي طبعا يعني
mar lamaad kanag jawaabta
حدون السؤال جاوبتون سكدين ولد حلو صديقي طبعا طبعا
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii xisaabta haytii ee luweydii daarusalaam b waana haytii haddii ibtimaalka arday usa ka dhammaysado karo walba- walbarashadiis dugsiga sare iyo egta hallo hoos dhiki sida weydii ibtimaalka shan arday sida ku mid eh iyo ka dhammaysado koraan dugsiga sare ka sheeg jawaabtana jajab caadi ee jawaabtiyo ku biyeen daarusalaam b toosax nhayno hallo haabare ee
الو راديو ورثه jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم ونوه ترتمياشا ديغانكا هابر اي يولا جيبتيو بسدين ميبوا ييد لن ايبي لواتو mar lamaad kanag jawaabta
ييد لن ايبي لواتو sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalihii oo iskula hayeen daarusalaam b ku jawaabi waayeen weliba se ku faa'iidaysiiya wakhtigan hortaale haabra ee jawaabta iyo ku biyeen tartamayaasha xaafadda haabara deegaanka waa deegaanka haabara ee toosax nhayno mar haddii lamada xaafadood ka suwaayeen abwaan jaakolay caliye dhiibaanas iyo niska deyan jaakola haddii itimaalka arday usa ka dhammaysado kor walbarashadiis dugsiga sariya eta hallo hoos dhigisada raadi itimaalka shan arday sado kumid anayo dhammaysada koran dugsiga sare ka sheeg jawaabta jajab caadi ah
lix arday ma ah lix arday ma wada haa shan arday wa oo shan sado arday kumid ah- oo ya.
sado kumid ayo ka dhammaysada koran dugsiga sare sadi kuma leh hooba yani dugsiga sare dhammaystaan lama heraasa lamaad yoon imtixaan galaayan insha allahu rid kiimadaas dhiyo waaba dhiyo rid ka
sadhaniyo bariime ka dhiiday walmuushideen sidiid horta aadiga oo sheegnu sare wala ka waday iskool level jeey dugul tabaga dhamaaday misweeri een aan hoob iska day Mm.
may baa shanaha shanaha inoo tarlamo wada ku tabni bariime ka dhiiday masjiray een may baa ebedkii ku koo badan jiray bariime ka dhiiday wal ku sheegay een may baa aan hoob iska day itimaal itimaal itaal ma kasoo awood koran karo ha ku tab een siyeed loo hoos dhigay siduu
mar haddii lamada xaafadood ka suwaayeen guddiga jawaabta ku sugaan insha allah su'aalii ka su'aytaan lammadiisaf su'aalii ka su'aytaan lammadiisaf waybaa suuradsiin ku shaafiyaase guddiga su'aaloo warsan guddiga su'aaloo warsan
bismi illaahi raxmaan iraxiim su-aalihii xisaabta haytii ayay iskula hayeen tartamayaasha xaafaddaas eh, daarusalaam b ku jawaabi waayeen deegaanka haabara iyoona eh, faa'iide ahaan munku jawaabna su-aalamay bayee haytay haddii itimaalka arday usa ka dhammaysado koraa walbarashadiis dugsiga sare iyo eta hallo hoos dhiki sada weydi itimaalka shan arday sada ku mid ayo ka dhammaysado koraan dugsiga sare ka sheeg jawaabtana jajab caadi ah jawaabta may bayanagadaase afartun la hoos dhiki lama boqol afartan iyo sida mar lamaad yaka naga jawaabta jawaabtu may bayanagadaase afartan la hoos dhiki lama boqol afartan iyo sida
hallo haabare ee
الو راديو ورثه
su-aali koowaad ee kemistriga dhigan fura waliban dhiyaase sida tan mugga hawo ama neefye ee shan dhabisinliter marki heer kulka iyo cadaadiskaniyo shalciyin lama boqol sagaalan iyo siyeed calvin iyo hal atmosfeer raadi mugo cusub haddii la kulaaye oo la jeeyey afar boqol toddobaatan iyo toddoba calfin iyo cadaadis zero pointy two five atmosfer mar lamaadsiinka nogoy haabara ee waa chemistry waribandhiyaase sidatan muggo hawo ama neefye ee shan dhabiisingli liter marku heer kulka iyo cadaadiskana iyo shalciyin laba boqol sagaalan iyo siyeed calfin iyo hal atmosfeer raadi muggo cusub haddii la kulaayo oo la jeeyey afar boqol toddobaatan iyo toddoba calfin iyo cadaadis ah ebir bointi labaatan iyo shan atmosfeer mar saddexaasiinka nogoy muggo hawo ama neefye ee shan dhabiisingli liter madii heer kulka iyo cadaadiskan iyo shalciyin laba boqol sagaali iyo siyeed calfin iyo hal atmosfeer raadi muggo cusub haddii la kulaayo oo la jeeyey afar boqol toddobaatan iyo toddoba calfin iyo cadaadis zero bointy two five atmosfeer jawaabta siin ku rajayaan insha allah
bartayaa jire buuga tartanka barkaa ku gal bartayaa jire fadaayo hoo wal barki bajeelidaalako beeg mal fadaayo hoo wal barki bajeelidaalako
halo haabara ee
هلو راديو ورطة jawaabta
آه، بسم الله الرحمن الرحيم ونو ايه ترتمياشا ديغان كا خابر ايه يا لفجاتي هو بسك بسمود باناداسة آه، أفرتيتو الكلفين
kanag jawaabta
آه، يا لفجاتي هو بسك بسمود باناداسة 6.3 ديسر
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii kemistriga hayti ee la weydiiyey deegaanka haabara ee su-aalana iyo hayti mugneef ama hawoya ee shan dhibiisan lilitir markii heer heer kulka iyo weliba cadaadiska iyo shal-iyin lama boqol sagaalan iyo siyeed kelvin iyo weliba hal atmosfeer weydi muggo cusub haddii la kulaayo oo la deersiiyey ama la jeeya afar boqol toddobaatan iyo toddoba kelvin iyo weliba cadaadis dhun zero ama eber dhibiisan labaatan iyo shan atmosfeer jawaabtii oo ku biyeen deegaanka haabara ee doosax nhayno
halo daarusalaam b
هلو راديو ورطة jawaabta
بسم الله هلو مفتنا الجواب آه، سؤال الجواب فيها دون السلام ورجع بالسيف 0.25 to كل- كلفن kanag markale
0.25 to كلفن
sax iyo qalad guddiga
su-aalihii oo iskula haayeen ee kemistriga haytii deegaanka haabara ee ku jawaab waayeen faa'iida ahaan wakhtigan waliba aan hortaalee daarusalaam b su-aale mayba iyo haytay mugneef ama hawoya ee shan dhibiisan lilitir markii heer kulka iyo weliba cadaadiska iyo shil-iyin lama boqol sagaalan iyo siyeed kelvin iyo weliba hal atmosfeer weydi muggo cusub haddii lisheena ama lijeeya oo la kulaaya afar boqol toddobaatan iyo toddoba kelvin iyo weliba cadaadis dhon eber dhibiisan labaatan iyo shan atmosfeer jawaabtii oo ku biyeen daarusalaam b toosax anhayno
waa hagaag mar haddii lamada xaafadood ka suwaayeen guddiga
سؤالي كسويتا لما لي سف سؤالي كسويتا لما لي سف ويبا صور سينكو سافياسي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
waayahay ee su-aaliyo iskula haayeen deegaanka haabara ee ku jawaabi waayeen faa'iida ahaan daarusalaam biyaan horseekiyoona ku faa'iidaysadu waayeen su-aale mayba yahay tay mugneef ama hawo ya ee shan dhibiisan lilitir markii heer kulka iyo weliba cadaadiska iyo shal-iyin lama boqol sagaalin siyeed kelvin iyo weliba hal atmosfeer weydi muggo cusub haddii lukulaayo oo lijeeya afar boqol toddobaatan iyo toddoba kelvin iyo weliba cadaadis dhown eber dhibiisan labaatan iyo shan atmosfeer lamada xaafadood mar haddii iyo gordu waayan jawaabtamay bayaanagadaase soddon iyo shan dhibiisan siyeetan iyo shan litir mar labaad iyo kanage weliba jawaabta soddon iyo shan dhibiisan siyeetan iyo shan litir
hallow daarusalaam b
halo radio warsan su-aali lamaad oo chemistry ee aan diyaar garooba weli bandhiyaase sida tan namuunad hawe ee iyo mugshe ayi hallitir markii heerkulka iyo cadaadiskan iyo ayin konton digrii sendigrate iyo toddoba boqol m m h g raadi cadaadiska cusub haddii mugga iyo heerkulka iyo nagadan hal dhabiisan shan litir iyo labaatan digrii sendigrate marlamaad siinkanogoy daarusalaam b su-aalo waa chemistry namuunad hawe ee iyo mugshe ayi hal litir markii heerkulka iyo cadaadis shayna iyin konton digrii sendigrate iyo toddoba boqol m m h g raadi cadaadiska cusub haddii muggo iyo heerkulka iyo nagadan hal dhabiisan shan litir iyo labaatan digrii sendigrate mar saddexaasiinka nogoy namuuno tawe ah iyo mugshe ayi hal litir markii heerkulka i cadaadiska ayi konton digrii sendigrate iyo toddoba boqol m m h g raadi cadaadiska cusub haddii muggo iyo heerkulka iyo nagadan hal bointi five litir iyo labaatan digrii sendigrate jawaabta sin kula jeean insha allah وجيردا لكو بين ما الفدايو هو البركي وجيردا لكو
hallow daarusalaam b
halo radio warsan jawaabta
bismillaah unoo eh tartamayaasha daarusalaamdii ee su-aala jawaabtii haddeen iskadeen walibwa afar boqol labaatan iyo nay hiddo dhibi labatan iyo laba milimitr milimitr mercury
marlamaad kanag jawaabta
ee afar boqol labaatan iyo sido dhibiisan soddon iyo laba milimitr mercury
sax iyo qalad guddiga
waayahay waayahay su-aalii daarusalaam b la weydiiyey ee- Daarus- daarusalaam b jawaabta kanaga isma raalle mar
afar afar boqol labaatan iyo sido dhibiisan soddon iyo laba milimitr mercury
sax iyo qalad guddiga
su-aalii kemistriga hayti ee la weydiiyey daarusalaam b waana hayti namuumad hawe ee iyo waliba mugye ayaa halitir markii heerkulka cadaadiska uu sa-eeyey konton senti digrii waa konton digrii centigrade iyo weliba toddoba boqol m m h g weydi cadaadis ku cusub haddii muggo iyo weliba heerkulka iyo nogdan laba waa hal dhibic shan litir iyo weliba labaatan digrii centigrade jawaabti iyo ku biyeen tartamayaasha xaafadda daarusalaam b toosax eegu walin iyo saas ka heleena lama dhibic daarusalaam b
booskii weero ule handhaado hayta hoo bostoba hoo bostoba kee ka darna aalay baheyba may akaaskeedan taabalik waay habre daarisalaam waa tartan wanaagsan okay laba dhibcood oo weyn hal dhibcood waxaa idinku dhaafay abu asarow yaa idin dhigay hal dhibcoodna waxaa idinku dhiibay master nankoo jecelay wareeri ilahasi jecelay wareeriyoha cabdilaahi jecelow leeraw yasiika dhiibaya okay tartan wanaagsan
waryar kubacda waxaas kana gada doonaan intii su-aalaha habar aanan gudbayna daqiiqadeer aanan dulqaadan insha allah
bartan haajere booga tartanka darkaa ku gal bartan haajere aylikoo badinay hoy aylikoo badinay hoy booga tartanka darkaa ku gal bartan haajere booga tartanka darkaa ku gal bartan haajere kow bilaawa
hallow habre
halo raadiyo warta
diyaar garooba su-aali koowaad oo taariikh ee welibaan dhiyaase sidatan sheeg caalim digil imrefle e oo alifi kutub sarfi e magaashay marlamaasiinka nogoy sheeg caalim digil iyo mirafle e ee alifi kutub sarfi e magaashay mar saddexaad sheeg caalim digil iyo mirafle e ee alifi kutub sarfi e magaashay jawaabta siin ku rajayaan insha allah
bartan haajere booga tartanka darkaa ku gal bartan haajere adaayo haa wal barati bajeecadaa la kooy been mal fadaayo haa wal barati bajeecadaa la kooy been mal fadaayo haa wal barati bajeecadaa la
hallow habre
halo raadiyo warta jawaabta
ee bismillaahi raxmaani raxiim unoo ee tartamayaasha deegaanka habare ee dolasjabtiho bisudimi banagdaase sheekh cabdiraxmaan zayle mar lamaad kanag jawaabta
ee dolasjabtiho bisudimi banagdaase sheekh cabdiraxmaan zayle sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii taariikhda hayti ee la weydiiyey deegaanka haabara ee waana hayti sheeg caalim digil iyo mirfle ee alifi kutub sarfe ee magaaji jawaabtiyo ku biyeen haabara ee to sax awo walina u sheeyaa sheekh cabdiraxmaan zaylaci lama dhibcood haabara ee برافو حاضر برافو حاضر برافو يرقلك ولا فريا في جسمك ضرب برافو حاضر برافو برافو ما ديش سؤالك جاب كنا كنت ليه يرقل بالله ان لما دبعود وين ايضا علص ما هسين كديبي قدوميا حوانك اما خويدا حوانك حاوس سكرو لما دبعود وين هو قال لافن
waayahay xaliyada ama hasantaa su-aaluhu dararat waliba iskuulaha daarusalaam b hallow daarusalaam
halo raadiyo warta su-aali lamaad oo taariikh ee waliban dhikamaase sidatan inta ka dhaladii sheekh cabdiraxmaan zaylici markeel hoobasiinkanaga walarsiin ku faday magaaga tuulada use ka dhaladii sheekh cabdiraxmaan zaylici mar saddexaad waliba lasiin ku faday intiisan sheegtan meeli use ka dhaladii ama tuulada use ka dhaladii magaashe sheekh cabdiraxmaan zaylici jawaabtasiin ku rajayaan insha allah
bartan haajere booga tartanka darkaa ku gal bartan haajere bajeecadaa la kooy been mal fadaayo haa wal barati bajeecadaa la kooy been mal fadaayo haa wal barati bajeecadaa la
hallow daarusalaam b
halo raadiyo wartan jawaabta
bismillaah unoo ee tartamayaasha daarusalaam b su'aala jawaabtiha jonas kadeni waliba dhinac nagadaasa kadooyna
cod ka koran qaad jawaab gobolka boqol cod ka koran qaad jawaabtana kanag
Bismillah, una tartamiyaasha darussalaam dii saalas joogtay haddeen iska deeni walibaan dhiyaasa gadowna oo ku tirsan gobob boqol
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii taariikhda hayti ee luweydii daarusalaam b oo hayti sheeg sheekh cabdiraxmaan zaylici anta usaka dhalaci jawaabtii oo ku dhiyeen tartamayaasha xaafadda daarusalaam b too sax awo walaniyo saaska helana lama dhibcood daarusalaam b
okay daarusalaam kakan wanaagsan marka loor loorkii markii waa buuxsamayaa laba dhibcood oo weyn hasoo waxaa idinku dhiibay sharqaanka bin of taylor yasindhiki insha allahu dhibcida kale waxaa idinku dhiibay imidoro ninka la dhahayo oo kawaanka gadaashii degan macalinka weyn okay tartan wanaagsan waayahay abwaan jaakol eedan mahadsantae lamada xaafadood waliba ku cusdaana qaybogii dhextaalka dhegaystayaasha barnaamijka tartanka ka taxan yaha deerni lamada xaafadood waliba ku cusdaana intay khadka kasii jiraan buuqa iyo suwaxankana ilaaliyaan sida ixtiraamka iyo nidaamka lahay ee hadday ka tartamayeen intii khadka aan kasii jiran insha allah su-aalo dhextaalka ee soo horeysinka sheegay weliba ku qeyb qaadahaya oo diyaaryahaye machadka caalamiga ee i b c su-aalo koowaad ee dhegeystayaaalka unugu fidaana iyo weliba taa sheeg madaxweynihii inka horeeyay ee soomaaliya aadan cabdulle cusmaan sanadkii uuse dhimaday marka lasiinka nogay dhegayste weliba lasiinku fiday intii isan sheegtan sheeg madaxweynihii inka horeeyey ee soomaaliya aadan cabdulle cusmaan sanadii uuse dhimaday jawaabta siin ku rajayaan insha allah teleefon nambarada noola hadla kortaan waa toddobo hal afar afar toddobo eber eber mar kale toddobo hal afar afar toddobo eber eber su-aalaho baan markale kanagana sheeg madaxweynihii ka horeeyay ee soomaaliya aadan cabdulle cusmaan sanadkii usu dhimaday jawaabtasan ku rajayan insha allah dhegeystaga inka horeeyey iyo siyaan halo assalaamu calaykum halo halo assalaamu calaykum waayahay dhegeystahaas isdheegwayni dhegeystayaasha kale ayaa fursad siyaana si iyo aan ku qayb qaadaan barnaamijka halo assalaamu calaykum
وعليكم السلام
walaal magacii xaafadda
يعقوب إبراهيم علي حافظ شاشرو
haye hadhawaa barnaamijka la dareerta
آه hayay jawaabta
مساء البول لحن شنكو
waayahay si saxay mingorana jawaabta eeda mahadsantaa dhegeystaha kale iyo sii doona halo assalaamu calaykum
ألو assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة walaal magaagii xaafadda
مقاعد بحكي عن بقادر أحمد حافظ وقتين barnaamijka la dareerta
مسائل jawaabta
جواتون استديمي بنغياتي لمدكم
waayahay jawaabta mahaleedna bal dhegeystayaasha kale ayaa fursad nasiyaana su-aalaho baknaga sheeg madaxweynihii inka horeeyay ee soomaaliya aadan cabdulle cusmaan sanadii uuse dhimaday dhegeystaha kale ayaa fursad sii doona si iyo barnaamijka fikasho ama jawaabtay oo qabaan ku dhiban halo
ألو asalaamu calaykum وعليكم السلام walaal maagii xaafadda
أنا سيد في حافظ مسلم
cod ka koran qaad magaagii xaafadda مختار عسي يوسف حافظ مسلم mukhtaar ee barnaamijka la dareerta آه horan gudagal
كل سنة البول يسعبين
waayahay jawaabta makasna dhegeystayaasha kale iyo fursadii doona waxaa waaye jawaabta ama su-aalaha lasinku baahanyi sheeg madaxweynihii inka horey ee soomaaliya aadan cabdulle cusmaan sanadii uuse dhimaday dhegeystaan kale fursasiyaan halo raadiyaa damiyan isku gaabi magaagii xaafadda
حافظ ما يبقى نفسي
magaagana
مقاعد إبراهيم هذا
neebsay inta ku tirsanta
يا inta ku tirsanta neebsay نبيت إيران قبل باي هاي برنامج كلا دررته ها حسيت هاي جوابته
jawaabtaas haddeen aramayda laakiin saalbool tumiyo todobada
waay haysadan isku deeshiyeeda mahadsanta balse jawaabta markaasna dhegeystaha kale iyo fursad siyaana hallo assalaamu calaykum alaykum salaam waraxma walaal magaagii xaafadda
zakariya xasan maxamed xaafadda mursal barnaamijka la daraarta zakariya sifayna haya jawaabta
walid baa dhimay aadan cabdulle cusmaan todobadi
eeda mahadsanta magaca inkanag
zakariya xasan maxamed zakariya xasan maxamed xaafaddana mursal xaafadda mursal telefoon nambarka
furaha siyeed siyeed konton siyeed konton iyo siyeed toddobaatiyo todoba toddobaatiyo toddoba lixdan iyo siddex lixdan iyo seddex miya
lixdan iyo siddex
furaaga siyeed maaha telefoonka a furaha siyeed konton iyo siyeed toddobaatiyo todoba lixdan iyo siddex haya idaa mahadsanta jawaabta asiibtay bal warsanaa kala xiriiri doonta insha allah su-aale lamaad toob anu guda galna ee dhegeystayaasha una bandhigaan waliba ataa mayba dhicisoobay inqilaab lalamaaganay intii la kariday xukuumaddii jenaraal maxamed siyaad barre haddaba sheeg qofkii hogaamiyay inqilaabkaas mar lamaadsinkan ogay dhegeyste mayba dhicisoobay inqilaab lalamaaganay intii la karida xukuumaddii jenaraal maxamed siyaad barre haddaba sheeg qofkii hogaamiyay inqilaabkaas mar saddexaad sinkanogay weliba dhicisoobay inqilaab lalamaaganay intii la karida xukuumaddii jenaraal maxamed siyaad barre haddaba sheeg qofkii hogaamiyay inqilaabkaas magaashii saddexan jawaabtasin ku rajeyaan insha allah dhegeystayaaalka ayaa fursad sii doona hallo assalaamu calaykum walaal magaagii xaafadda xaafaddana barnaamijka la dararta hayo hore gudagal
cabdilaahi yuusuf axmed
waayahay jawaabta makasna wal dhegeystayaasha kaliya fursad siyaana hallo assalaamu calaykum السلام عليكم ولا الماغي حافظة
ya ماغي حافظة waayahay dhegeystahaas khadkaa ku gohi dhegeystayaasha kale iyo fursad sii doona hallo assalaamu calaykum waalaikum salaam walaal magagii xaafadda
anigaan abdo ani
magaga kanag barnaamijka la dararta
haa zubayr ayo horan gudgal
cabdirasiid
waayahay jawaabta makasna dhegeystayaasha kale iyo fursad sinsii doona intiyo jawaabta iska dayaan hallo assalaamu calaykum magaagii xaafadda walaal raadiyaa isku dami ama isku dheeray xaafadda barnaamij kala dararte barnaamij kala dararte haye horan gudagal jawaabta waayahay dhegeystahaasna khadka ku gohay dhegeystayaalka kale iyo fursadna sii doona hallo assalaamu calaykum waalaikum salaam raadiyaa dami ama isku gaabe
haye magaaga am- iyo xaafadda
maya deegaanka habre gowraa isaa bano haye barnaamijka hobla dareerta jawaabta horan gudagal
maxamed faarax aydiib
waayahay jawaabta makasna dhegeystaha kale iyo fursad sii doona insha allah hallo assalaamu calaykum waalaikum salaam waraxma raadiyaa dami ama isku gaabi silikiin dheegi
haye magaagii xaafadda
magacay yahay macalin maxamed magaalada dhaydhawo haye barnaamijka hobla dareerta jawaabta
sagaalkii sagaalkii afar kun sagaal boqol toddobaatan siyeedkii
waayahay weli kaale inteeda ku dhiisanta su-aala su-aalo weli waaye mayba dhicsoobay inqilaab lala damacsanaay intii la karida xukuumaddii siyaad barre haddaba sheeg qofkii hogaamiyay inqilaabkaas hallo assalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu
raadiyaa isku dami ama isku gaabi si unakiin dhegn magaagii xaafadda maxamuud macalin ali oo ku maleen maxamud jidaa afda dar salaam barnaamijka la dareerta sifayl sifayl odhan gudagal cabdillahi yuusufow
waayahay jawaabta markaasna dhegeystaanka dambuy iyo sii doona kubacda kusii guduba doona insha allah halo asalaamu calaykum calaykum salaam walaal magaaga xaafadda
magaaganabarayeerinafnamaade xaafadana eedan
wadaadka jawaabtana
albof weesha u koran mas lama way ku aldhida kor haya lama kuweeldhoy
maxaa mahaji egaal ama kale cabdiraxmaan ciro
waayahay jawaabta markaasna inkastoo fursad faylaka seeni waayahay dhegeystayaal meelaa unka gudubaana jawaabto nagdaase korneel maxamed sheekh cusmaan mar lamaadsiinkanugay jawaabta weliba hogaamiyay korneel maxamed sheekh cusmaan lamada xaafadooda xaqiijiyaan su-aalogii daarusalaam b iyo habre ee ireedanka nagdaan halow habre halow daarusalaam b halow radio warkan
halow habre
halow radio warkan waayahay su-aalogya reedanka nagadaana diyaar garooba halow habre halow radio warkan su-aal inkoreyti oo biology dhigaan furo weli bandhiyaasa sida tan lanqaba cudurka kalar kala saarowlaanta iyo guursadii bilaamay iyo oona wadda ama anqarsinyo cudurkaas raadi owlaadiya dhala doonan boqolkiiba gabdho cudurkaas qabo koran marlamaadsiinka noqoy waa biology lanqaba cudurka kalar kala saarowlaanta iyo guursadii bilaamay iyo oo wadda ama anqarsinyo cudurkaas raadi owlaadiya dhala doonan boqolkiiba gabdho cudurkaas qabo kor mar saddexaasiinkanagoy habar ee waa biology lanqaba cudurka kalar kala saarowlaanta iyo guursidii bilaamay iyo oo wadda ama anqarsinyi cudurkaas raadi owlaado iyo dhala doonan boqolkiiba gabdho cudurkaas qaba jawaabta siin ku rajeen insha allah
bartay haajare booga tartanka garkaa ku gal bartan haajare tanka baabaniya deeg mal fadaayo hoo wal barki bajeedaal
halo haawar ee
halo radio warsan jawaabta
bismillaahi raxmaan raxiim unoo ee tartamayaasha deegaanka haabare ee eedhasjaatiyo bisidinib waa labaatan shan boqolkiiba
marlamaad kanag jawaabta eedhasjaatiyo bisidinib anagdaase labaatan shan boqolkiiba sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalii biolojiga hayti ee la weydiiyey deegaanka haabara ee jawaabta iyo ku biyan to sax aan hayno halow daarusalaam b
halow radio warsan jawaabta
su'aalas jawaabtaha diimiskaduun yaradanagadaaska boqolkiiba konton kanag mar lamaad
boqolkiiba konton sax iyo qalad guddiga su-aalii la weydiiyey tartamayaasha xaafadda haabara ee ayoo iskula hayeen daarusalaam b iyo suku faa'idaysiga waqtidan hortaala jawaabtay ku biyaan daarusalaam b to sax awow walinaya nagadaase konton boqolkiiba
jaakole يا waa hal dhibcood oo ka faa'iidaysiya لا لما فايدة هاي أفوفة أفوفة أه آه دار سلام لوسي بوسمي أهي هل دبعود وين لين قالوا كورنا بجاج لك هتارو هاي وي باسي بدي ويه هاك دبعود آه مستر بيكي لنقول له رايو هنو قرو قرو اه أهي walbajaadda saaro liba hogada gooba bajaadka ku wadaas هجيه بالي هاي جولا مكجرات halow daarusalaam b
halow radio warsan diyaar garooba su-aali lamaad oo biology ee welibaan dhika maases sida tan lanqaba cudurka dhiig xinjiroobid laanta iyo guursidii bilaamay fiyaw raadi owlaadiya dhala doonan boqolkiiba intu cudurkaas qabo koran mar lamaad daarusalaam b waa su-aali lamaad oo biology ah lanqaba cudurka dhiig xinjiroobid laanta iyo guursidii bilaamay fiyaw raadi awlaadiya dhola doonan boqolkiiba inta cudurkaas qabo kora mar saddexaad lanqaba cudurka dhiig xinjiroobid laanta ya guursadi bilaamay fiyaaw raadi awlaadiya dhola doonan boqolkiiba inta cudurkaas qabo kora jawaabta siin kula jiraan insha allah
bartan haajire booga tartanka berkaa ku gal bartan haajire ayluko badinay hoy ayluko badinay hoy booga tartanka berkaa ku gal bartan haajire beegmal fadaayo والبركي بجيت لكوي بيت مال فدايو والبركي بجيت لكوي بيت مال فدايو والبركي بجيت لكوي
هلو دار السلام بي هلو راديو ورثة جوابته بسم الله ونوع تقنياش دار السلام دي حديون السؤال جوابتي سخديني ولبنا غلافة وغلقيب كونتون
مرلما كنك جوابته وغلقيب كونتون صح وقالت قدقة
waayahay su-aalii biolojiga haytee ee lugeydii daarusalaam b jawaabtii uu ku biyeen su-aalaas too sax mahaynu halow haabara ee
bismi illaahi raxmaani raxiim unoo ee tartamayaasha deegaanka haabare ee su-aalaasjaabtiya ogoska benmeb waa boqolkiiba toddobaad isha
marlamaad kanag jawaabta
oga su-aalaasjaabtiyaka benmeb banaydaate boqolkiiba toddobaad isha
sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalii daarusalaam b oo iskula hayeen ku jawaab waayeen deegaanka haabare ee yaa saas oo kale yoona si ku faa'iidaysiyeen horseetay yoona ku jawaab waayeen jawaabtaas mayba ekaatoo sax ahayn yoona qaadeen waayahay cabdullaahi eeda mahadsante olisiyaana jaakole iyo cali farta teegdahayn abwaan jaakole waa biology su-aale lanqaba cudurka dhiig xinjiroobid laanta ya guursaday bilaamay fiyaaw ama bilaamay caafimaad qabta kasi weydi awlaadiya dhala doonan boqolkiiba inta cudurkaas qabo korto
isdhaafa indhalaaya kan hore ka dhiye kan dembe moode kan kale ka dhiye kan kale moode kan kale saasu
cudurkaas boqolkiiba lama weero maalin e iyo alxaba oo marin cabdullahi nuur aadan jecel amal dhalaan
waayahay
maxaa shaqiyayaashii
guddigaa sii doona insha allah
سؤالي كسويتان لما لي سف سؤالي كسويتان لما لي سف ويبا صور السين كشاف ياسي قد بقى سؤاله ورسن قد بقى سؤاله ورسن
waayahay su-aalaas waliba iskula haytay ee daarusalaam b ku jawaab waayeen si ku faa'iidaysiya walibaan horseetay haabara e yoona saas oo kale ku faa'iidaysadu waayeen su-aalo jawaabtay madba iyo annagadaas boqolkiiba zero ama boqolkiiba eber oo wal maka dhiyawaayaan owlaadaas
halow haabara e
halo radio warta su-aal juqraafi ah hasiinka dareerta dhiga fura welibaan dhiyaasee sidatan sheeg magaaladaiyo kataarla iyo sanadii la dhisi boosteejada tareedhada inka wiin caalamka marlamaad siinkanabay waa juqraafi welibaan dhiyaasee sidatan sheeg magaaladiiyo kataarla iyo sanadii la dhisi boostaajada tareennada inka wiin caalamka mar saddexaad haawar ee dhiga fura sheeg magaaladii kataalla iyo sanadii la dhisay boosteejada tareennada anku wiin caalamka jawaabta siin kula jiraan insha allah
ku badinay hoy ayda ku badinay hoy buuga tartanka berkaa ku gal been mal fadaayo hoo wal barki bajeedladaala
halow haabare e
halo radio warsan jawaabta
bismillaahi araxmaan araxiim unooe tartamayaasha deegaanka haabare ee wadhasjaabtiyoogisdinay banagadaase tokyo waa lamada kun iyo todobadii
marlama aad kanag jawaabta
tokyo lamada kun iyo todobadii
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aala juqraafiga hayti ee la weydiiyey tartamayaasha tartamayaasha xaafadda ama deegaanka haabara ee to sax ama ay jawaabtiyo ku biyeen halow daarusalaam b
halo radio warsan jawaabta
su-aalaas jawaabtiha haddaynu iska deynyi waliba nagadaasa stansdag lamada kun iyo todobadii jawaabta kanag
waa waliba stansdag lamada kun iyo todobadii sax iyo qalad guddiga
su-aalihii oo iskula hayeen haabra ee ku jawaab waayeen safaa'ide weli baan hor seeqay xilligan buwaan hortaale daarusalaam b jawaabtii oo ku biyeen xaafadda daarusalaam b too sax in hayno waayahay mar haddii lamada xaafadood ka suwaayeen abwaanjaakole caliya iska diyaan intasiina abwaanjaakole abadakii bilaawa su-aalo weli waaye juqraafi waaye sheeg magaaladii kataala iyo sanadii la dhisi boostaajada tareenada inka weyn ee caalamka
horta boostaajada tareenka weyn horta lama meelado tareen horta hindiya qadiimka hayd laakiin boostaajada haddii inka weyn sacanka dheegay waraan ka argay meelo dhaliyaalka iyo walaalayo yacni tokyo tokyo ilaata haye aragtida ha ha sadan maleysa
ulaada barmooseen baryimiinka cala kulantii hoban iskiday mayka taale niyo laakiin sanadkii la dhisi hobana dib anaanka nagada mayba nagaday kun sagaal boqol todobaatan iyo sideedkii
waa hagaag idan waasantiin guddiga
سؤالي كسوأتا لما لي سف سؤالي كسوأتا لما لي سف ويبا صور سينك سافياسي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
بسم الله الرحمن الرحيم سؤال جغرافيا هايتي ايو اسكولا هايين هابر اي ku jawaabo ayeen faa'iido ahaan waliba aan horseetay Dar es Salaam B yoon saas oo kale ku faa'iideysid waayeen su-aalana may bayaahaytay sheeg magaalada iyo kataale iyo weliba sanadkii la dhisay boosteejada tareenada ankuwiin caalamka jawaabtantiin oon ka dhawaagnaa masidiin may baa hadha waayay cali koronto cali koronta oo magaalada sheegay laakiin sanadka ka suwaayay markii uuna sheegnona jawaabtamay banadaase new york oo maraykanka ah sanadkana mayb waa kun sideed boqol toddobaatan iyo kookii marlamaad yaka nage magaalada waa new york kun sideed boqol toddobaatan iyo kookii
waayahay cabdullaahi idan maadsanta halow daarusalaam b
halo raadi warsan su-aali lamaad oo juqraafiya dhega anfura weli bandhiyaase sidatan sheeg magaaladii kataala iyo sanadii la dhisay boosteejada tareenada ankuwiin ee yurub marlamaa toobasiinkanaga daarusalaam b sheeg magaalada yakataala iyo sanadii la dhisay boosteejada tareenada ankuwiin ee yurub mar saddexaad sheeg magaalada yakataala iyo sanadii la dhisay boosteejada tareenada ankuwiin ee yurub
berkaa ku gal baratnaa jire ayluko badinay hoy ayluko badinay hoy buuga tartanka berkaa ku gal baratnaa jire buuga tartanka hoo wal barati bajeedhagaalakooy mal fadaayo والبركي بجيل ذلكو ديك من فدايو هو والبركي بجيل ذلكو
هلو دار السلام بي
هلو رادي ورقم جوابته
بسم الله اللهم احسن الجواب أه سؤال جوابتها دون كديني ولبن غلافة أه نودانك إطلان كون ساقع البغل إيو الله مضي
mar lamaad jawaabta kanag
ودانك إغلان كون ساقع البغل إيو الله مضي sax iyo qalad guddiga waayahay daarsalaam b su-aali la weydii ee juqraafiga ahaytii jawaabtii oo ku biyeen too sax nahayno hallow habre
الو رادي ورطان jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم ونوع ترتماشا ديغان كهابر ايه ولزياتيو بسجين ميدا نباسة كنسيد بول إصدنكي مغالة ليفربول
mar lamaad jawaabta kanag
كنسيد بول إصدنكي مغالة ليفربول
sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalihii oo iskula hayeen daarsalaam b ku jawaab waayeen faa'iida ahaan weliba wakhtigan hor suguntaa haabara ee jawaabtii oo ku biyeen su-aalahaas deegaanka haabara ee too sax an hayno jaakolhe sheeg magaaladii ka taala iyo sanadii la dhisi boosteejyada tareennada inka weyn ee yurub
يقول لك باي باقيان لها إن شاء الله هو أنا فيريو أنا فيريو أنا فيريو باي باقيان لها آه، جرمكة sanadana
سندك وعواية كل إلى سقال بقول يعني الكوبي cali- calin dhiib cali haye hubsi.
baydhabo boosteejada dhisaane mardhahoob ilaa yar laakiin boosteejada inka weyn ee tareenka oo ka taalla yurub hooban isku dayey may ka taalle ingiriiska abdulsalaan horiya hore sheegi laakiin sanadkana may haytay kun sideed boqol todobaatan iyo lamadi
waayahay mar haddii lamadii xaafadood iyo taageerayaasha ka suwaayeen weliba siyaana guddiga
سوأتان زمالي سف سؤالي كسوأتان زمالي سف ويبا صورة سينكو سافياتي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
bismillaah su-aali juqraafiga ahaytii ee la weydii daarsalaam b ku jawaabi waayeen faa'iida ahaan weli baan horseetay haabara ee iyoona saas oo kale ku faa'iidaysada waayeen oo ku jawaabi waayeen lamada abwaan iyoona isku dayya suubiyan iyoona saas oo kale ee ku jawaabi waayeen haddii una jawaabta biinona su-aalamay bay ahaaytay sheeg magaalada iyo kataali weliba sanadkii la dhisi boosteejyada tareenada inka weyn yurub jawaabta waa yurub jawaabta mayba ee nagadaas ee magaalada baariis faransiiska kataala kun sideed boqol afartan iyo liti magaalada baariis ee dalka faransiiska sanadana waliba waa kun sideed boqol afartan iyo liti
hallow haabare
الو رادي ورطان
su-aal fiisiga si hasiinka dareerta welibaan dhiyaasee sida tan meega sikan iyo ka qaadadaasa anti usaha ka deera hura ama gugac haddii biraqa usa ka biraqa ama ka ifteema meelkiinjarta hal kilomitir marlamaasiinka nagoy haabar ee waa fiisigis welibaan dhiyaasee sida tan meega sikan yaka qaadadaasa inti usaha ka deera gugac ama huro siyaada inkasaasa haddii biraqa usa kiinka ifteema ama kiinka biraqa meel injarta hal kilomitir mar saddexaad hoobisinkanaga haabara ee waa fiisigis meega sikin yaka qaadadaasa anti usaha ka deera huro ama gugac haddii biraqa usa ku ifteema meelkiinjarta hal kilomitir jawaabta singu sugaan insha allah
bartay haajiree booga tartanka garkaa ku gal bartan haajiree walbarki bajeedadaalkoy bees malfadaayo faa walbarki bajeedadaalkoy bees malfadaayo faa walbarki bajeedadaalkoy
هلو هاوري
الو ربي ورطة جوابته
بسم الله الرحمن الرحيم ونوعي ترتمياشة ديغان كهابر ايه يوالز جوابتيه بسجين ميل نغداسة 6.06 seconds
مرلمات كانك جوابته
يوالز جوابتيه بسجين ميل نغداسة 6.06 seconds صحي قالت قدية
waayahay su-aaley fisikiska haytay ee la weydiiyey deegaanka haabara ee jawaabtay iyo ku biyan su-aalaas too sax un hayno هلو دار السلام بي
الو هذه ورطة جوابته
على فيها دون الخدمة مريضة بعثاء لحظون سكن مرلمات كانك جوابته لحظون سكن صحي قالت قدية
su-aalayo iskula hayaan habra ee ku jawaab waayeen faa'iid ahaan wakhtigan wali baan hor suguntaa daarisalaam b jawaabtii oo ku biyeen xaafadda daarisalaam b too sax un hayno جاكل هلو
هذا ما ادري هي شوف كل هواي كل هواي كل كل هواي
هي ما جوابته يكون كمان والله ورطة يكون هي جوابته
جواب يبغى هي.
برق مدوسة تلي أرى مهم.
أفر سكم سن سكم قبلا ممكن هذا هو اللي قاعد أبوه تلي مدوسة أرى ما أها.
أفرسكم أسعد لك لك لك لك لك ترى سنسكم أفرسكم سنة أيجي صح هلو علي ها هلو هي جوابته eber dhibiisin saduud
معناها أنت جاكل شيء إذا كسي يرم haa eber dhibiisin saduud waayahay eedan mahadsantiin guddiga
سؤالي كسوعة لما لي سف سؤالي كسوعة لما لي سف ويبا صورة سينكو سافياتي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
بسم الله الرحمن الرحيم آه، سؤالي اسكولا هايان deegaanka habra ee ku jawaab waayeen su-aalaas daarsalaam yaa faa'iid ahaan u horseetay iyoona ku faa'iidaysid waayeen lamada abwaan isku daya suubiyan iyoona saas oo kale ku jawaab waayeen su-aale may bay ahay tahay mega sekin yaka qaadadaasa ama waa yaka qaadadaasa in usahaka deera gugac ama huro haddii hilaaca isu markaas kubiriga ama biriga haddii isu kubiriga meel injarta hal kilomitr jawaabtamay bayanagadaase su-aalaas jawaabtiye sadi sekan sadi sekan iyo ka qaadadaasa in birigaas hurudiyay usahaka deera
haye halow jaakola
لا أنا هذا واي haye إيه هذا واي سدم أنا أنا أفر يا دكتور haye
هذا واي ده بلاو meeqa jar يا baarla ol ku birigan بسم الله أيش يا أذيب مد ولا برق إيه ولا يعني هذو هذا هذو كمس بولا ها بسم الله يو إلهي dadku ku absadoo ka jirta maayo إيه إيه إيه saasaa kan ka saabsanaya الكاري وذي قراني وذي ما قراني وذي ما حتى ساكن هذا مقرا birig bahooda aragta marka dhigaa farta geliyaas intii markii baanka jara huriya ogdaa
halow daarusalaam b الو هذه ورطة su-aal inku damboyta ee tartanka uu ka diyaar garooba oo ah su-aali lamaad oo fiisigisa weli bandhiyaase sida tan tareen yaha ka dareera xawaaro dhon afartun mitir bir second mabana weeriyaayay hoonshay rikaad la-eg ama dhon shan boqol hartis raadi rikaadka usa dheega kora dhegaysta fadhiya meelashaah laka waraabow ama laka dhammow marki tareenka handhawaada anqaadoy xawaaraha jabaqda saddex boqol afartan iyo shan mitir bir second marlamaadsiinkanogay su-aala daarusalaam b waana su-aal inka damboyti ee tartanka uuka waana su-aal lamaad oo fiisigise tareen yaha ka dareera xawaaro dhon afartun mitir birsakan medanu isu weeriyaaye hoonshay rikaad dhon ama la-eg shan boqol hartis raadi rikaadka usa dheego kora dhegaysta fadhi meelshaah laka waraabow ama laka dhammow marka tareenka usa handhowaad anqaadoy xawaaraha jabaqda saddex boqol afartan iyo shan mitir birsakan mar saddexaasinkanagoy tareen yaha ka dareera xawaaro dhon afartun mitir birsakan maybanu weeryahaye ama dhowahaaye hoonshay rikaad la-eg ama dhon shan boqol haartis raadi rikaadka use ka dheego kora dhegaysta fadhi meelshaah laka dhammow marka tareenka use handhowaada anqaadoy xawaaraha jabaqda saddex boqol afarta shan mitir birsakan jawaabtasiin ku rajayaan insha allah
baratanaajire booga tartanka garkaa ku gal baratanaajire alfadaayo faa walbarki bajeelidaalako beeg malfadaayo faa walbarki bajeelidaalako
halow daarusalaam b halow raadi warxan jawaabta
bismillaah unoo ee tartamayaasha daarusalaamdii haddii un isfaadhar joogta un iska geyn weliba nagadaabte allahuma firna jawaab lama boqol toddobaatan ili harti
marlamaad kanag lama boqol toddobaatan iyona ili harti sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii fisikska haytee la weydiiyey tartamayaasha daarusalaam b jawaabtii oo ku biyeen su-aalaas too sax hayno halow haabare halow radio warsan jawaabta
bismillaahi raxmaan raxiim unooe tartamayaasha deegaanka haabare ee walaasyaabtii hob sideen may banagdaase shan boqol lihidiili haatis
marlamaad kanag
shan boqol lihidan ili haatis
sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalii iyo iskula hayeen daarusalaam b ku jawaabi waayeen faa'iide ahaan welibaa un horseetay tartamayaasha deegaanka haabara ee su-aalina mayba yahay tee tarinya ka dareera xawaaro dhon afar boqol waa afartan mitir bir second walina isa weeriyey ama weeriyey hoonyey rakaad la-eg shan boqol hartis weydi rakaadka usa ka dheego koro dhegaysta fadhii meelshaah laka dhammow markii tareenka usa ha ka dhowaadow anqaadoy xawaaraha jabaqda saddex boqol afartan iyo shan mitir ber second jawaabtii oo ku biyeen haabara ee too sax ewo walina iyo saas ka helena hal dhibic oo faa'iide ah haabara ee hal dhibic okay kufoo karteen waana ciidii ciidan ka baxsateen dadaala saas weela dhulka lutumoy hal dhibic ciidin weyn oo culays badan arkatorlaa ka qaado iyo mahasiinka dhiibey ama siindhikey isbey baartaska cabdirasaaq erdow irtortee waan ankudaytana salaad hadiiriya dadku dareen qaadaa walfado
waayahay ciidan mahadsanta cali su-aalaas yamay bahaytay su-aalii toban iyo afaraad ee tartanka uuka oo koox walba unaan ka talagalnay min toddoba su-aal insha allah natiijada ayaa guddiga ka mashquulsan oo raadii doonaan oo ilaahay raala ka nagada waliba siyay abwaanjaa kole iyo cali cali wala idinku sheekayaase
sheekada in damboytay uu ka abwaanjaa kole su-aal fayl warsafarahay jawaabteenna usiilu ku fadee taas in damboyto abwaanjaa kole may ku warsay su-aale ee ukun idoore ay la dhalay jawaabtuna marka sheegase centimetr bir inay nogoy ka nogoy may sheegase ukun idoore ay la dhalay jawaabtuna marka sheegase centimetr bir inay
ukun idoore horta ukunta la dhalay ukunta doori dhalay doore doori dhalay aasayla diigo ma fasid imey
awaanjaa kole tookada weydii su-aal cali su-aal isweydii ha
ma weydiiye laakiin cali koranto yaleeray horta baab ma ahe cali koranto laleeray horta waykalaa neef ilaaliye hob orgo ansiyaad ku dhalay
adiin baa sheegtay ilaalay urguba seetay inta israaeleen maya sabeelakay sabeel oo ilaalay daraaneed afka microfonka afkan orgo ansiyaada ku dhalay siriis orgo haye ana ilaalay iyoonay irin id oo iskorow isbuudo hormarag
dameer hoobba fariskora ku dhalay abwaanjoo kale han iyo madiina gudubna maya cali jawaabta iska han iyo madiina gudubna ana dameer iyoonay faras isla dagaalna tor ma aragna horta isku dhaaf ee inas seedaya ay abwaanka si uu ku jawaabay cali cali ku jawaab damay bilaan ee faris ku dhale aniga inay taas ninka faasan warsan inta ka aragtay ya inta ka aragtay ani baa godali wade dameerti way gili way gaab yarid madaasa kore dameer madub oo muqsabal eh oo leero baqal ya dhalay gilin ma ya oo baqalka la eraayo dameerka ku yiri geeyay hay amal taas ku dheeraad ee baan ta kaay jawariya okay gal dhalo ee hor arag la midin
very way taas mikrofonka qofsay taas very way taas baan maan ay hor arag gal dhalo imay ya dadka dhab ugu soo imay hay ma la hor arag fadé garaamay ee way saaray fursa saaray oo geeyay yebal way ba dharaashay بقل آه.
بقل كذا هو جيل من يا جيل صورد لا هاي شو ولا أها.
كو دمرنا كوين جيل إن لك هاينو أو فهم كلا يلا راس ماي.
زك هاي او كبيني هاي تا- آه، حالي ولا ku sheekaysay ee tartankeeda ku qayb galay هاي.
baydhabo tartanku dhii aad ku qayb galay jirtay oo iniga fanka ah ما يدو- kood أي- koor in ku sheekaysay jiray أي oo هربوا قبل ولا راس.
maya koole jiray hadu koor aad in ku sheekayaasi oo oo ada iyo abwaan tarash iyo tartan kale ka galaayay آه، آه، لا.
ما يدو- ha ما يدو.
haye heesta buulaji waa meelaad ka qaadi والله ما دام حافظوا Mhm.
تكتب جرين haye هو الولاد إيو برجع إيو إيش إيو aha خرسات mhm ما ده هذا غيب هاي haye aad ma soo badeegiyo suga ma tartamaasi aad في ميلا يسكيح على جري haye أبوان ترى يعني قبرته أو بور جماعي وأماني orley ها meyley هيس قاعد هرمامي بلان قبيلية بور- بور جماعي روكتي بدو ساكوني أها.
تقبلين معاها أها.
أها جات قربوا لي أها.
سيجار مبوفي أنا أها.
آدي وبكشو إي أها.
بوشو مدافعوها aha بلان قبيلية بور جماعي روكتي أنا ولا شاري adeena ma arti markan ونقول غير مدن هكو جيسني haye ونقول وليد دوب الهوى دوبة وانا باريو دو كوبر مري بين هان لي كوهاتو بس سولير haye بلان بول جمع امبادي وقتوي aha بلان بول جمع mhm امبادي وقتو بول انجريدوي haye بوس قالو اي برني بونتر اه تو بني aha بيقول قران سي جيتكن هنوم بيجي لبابور تاي لي المير واسف على يعني haye ها ها هاي تلو
waayahay ee, ciidan mahadsantiin abwaan jaakole iyo cali cabdulaahi siyaasi natiijadii lamada xaafadood ee uu ka tartankaha bandhigkii haabare e iyo daarusalaam b natiijadii olshalkoodan cabdulaahi
waayahay muxudiin iyadaa mahadsanta abwaanada lamada cali iyo weliba mu- ee, muxsin ee, iyoona saasoo kale mahadnaga garab walaal tiimka kuroobiya guud ee, dhalinyarada garab walaal iyoona saasoo kale hamiin fayliya hawada kulul.
cali fadhow ilaa barnaamijku Ee, dhamaada lamada xaafadood uu ka tartan xiisilayaha bandhigeen iyadaa mahadsanyiin sida iyoon tartameen iyo weliba aqoontiyo iyo uu ka bandhigeenba guud ee, sida la ogyiba tartanka weliba wuxuu ku kooban yahay su-aalo deerow toban iyo afar su-aalood oo xaafad walbana todoba su-aal ha ka toosasa daarusalaam b iyo weliba haabara ee uu ku mashaqaadadeena min todoba su-aalood su-aalana mayba laga bilaabay deegaanka haabara ee haabara ee toddobadii su-aalood la weydiiyey mayba ku jawaabeena lama su-aal lama su-aal yaa ku jawaabeen toddobadii la weydiiyey saasna ma iska kanagadaasee afar dhibcood faa'iide ahaan weliba yoon heleyna deegaanka habra ee oyo daarisalaam biyu ku heleyna hal su'aal afartii hegan taali hallaka dari shan yo iska nagadaasa maybaa qaladeena shan su'aal oo toddobadii iyo lugeydii ku mid ahayd wadarta guud ama tirada guud iyo owka la kooyan deegaanka habra ee maybaa nagadaase shan dhibcood oo owka iyo la kooyan habra ee daarisalaam bii oo iyona owka toddobadii su'aal lugeydii mayba ku jawaabeena saddex su'aal toddobadii lugeydii daarisalaam bii mayba ku jawaabeena saddex su'aal mayna saas iskaga nagadaase lidhibcood faa'iide ahaan daarisalaam may baan heleyno iyo ku heleyna haabra ee hal su'aal oo haabra ee qaladi litihegan taali hal haddii laka dara maybaa iska nagadaase todoba mayba qaladeena afar su'aal oo daarisalaam bii oo ka toddobadii lugeydii ku mid haytiyo qaladeen wadarta guud ama tirada guud ee uu ka daarisalaam b iyo la kooyan maybasaas iskakanagadaase todoba dhibcood tirada uu kiyo kashal badiyeen daarisalaam b iyo haabara ee maybanagadaase daarisalaam b todoba dhibcood haabara ee shan dhibcood mayna uu ka guulo dhinigii martay xaafadda daarisalaam b oo todoba dhibcood la kooyti haddii ilaahay usara hamiin damba haddii ilaahay is-ara may baahamiin dambe tartan xiise leh unu ku rajeeyane oo weliba guruub sii una oo ku gudi jarna xaafadda holwadaag ee iyo weliba wadajir b mar lamaad yaka nage holwadaag ee iyo wadajir b hamiin dambe diyaar garooban haddii ilaahay is-ara guruub c oo uu ka haabara ee iyo daarisalaam b ku tartameen may baa ha ka higi doone hamiin dambe haddii ilaahay is-ara holwadaag ee iyo weliba wadajir b
waayahay cabdulaahi ciidan mahadsantaa lamada xaafadood walay ka alay intii khadka ku wada goran oo khadka ku muqanin balse khadka ha ka nagaanasi natiijada ama gebagabada iyo barnaamijka wallan ku xiran
bartayaa jire buuga tartanka darkaa ku gal bartanaa jire
barnaamijka gebagabay doona balse inta barnaamijkan gebagabayna lamada xaafadooda siyaano si dhegeystayaasho hamiin feelan eran daraanshoon aan ku waraman halow daarusalaam b
halo raabi warshan
wakti badan mahayna dareenkiin
bismillaahi raxmaani raxiim ciid iidanka faraxsanna hadduuna ana tartamayaasha daarusalaam b كلي رجال كان برتميان حاورة وسنة وزارة دي أنا برتمان وقضية كلي يكونوا فرحدان والله قوة كرماء نجي لبلا سألت ربنا نوي دي هنا تكلم سببنا مليون وجوا يعني لم يوسف لإيدي لانك فرح سنة ونقوم إذا فرح سنة اليوم أنا برتمان دار السلام دي مركان ورجال كان كلي هريبا لانهري لما تشوفوا اللي كدو كلي جبل هاي kuley yamaganaada haddii oonu badayna kuley may rajeen la faraxsayin haddii oo aragtiga lagu badin taas oo kale daranka edid ama dhammaan halow haabare e
halo raadi warka gabagabadii haye
bismillaah alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidi alambiyaai walmursaliin sayidina muxamadin sayid alwujuudi kullo n awalan alxamdulilah ilaahi subxaana watacaala ma dhammaanteen sugnaati tan kale may baandoonku mahanagaane maamulka raadiyo warsan kolleyda mahad dhammaantiye ilaahi subxaana watacaala sugnaati tan kale shiina mahasimtum ee maamulka raadiyo warsan tan kale shawurtaan hau waran iidiida anka faraxsan na tartanka ugu uni walaalogaan salaamay daarusalaam ee b daarusalaam b daarusalaam b afwan hilmaangalad makajar marka kolley dad lamshiid obliska dhowka leeja fadhiiso walaalaban horan sheegaan unina saasoo kale eedeedan ka ganacsanna tartanka kolleyba walaalaban may baleenaa ha dhawaado isbarasho fayle gaama furan ha ka dhawaado salaamu allaahi calaykum ciidan mahadsantiin daarusalaam b iyo haabar ee wala isan leena hamiin feele tartanka xiisaha la isan haban dhigtaan iyo sida ixtiraamka ee isin oo ka tartanka muujidaan wali rajayaana intii xaafado kale ee magaalada baydhabo siinka dayda doonaan insha allah barnaamijka tarta aqooneed shabakada warbaahinta warsan shirkadda isgaarsiinta hormuud telcom iyo weliba noo saacida saydhiniga taleefanada aan ka mahadnagaana guutaan barnaamijka inta gabagabayaana jaamacadda b i u garab walaal shabakada warbaahinta warsan iyo i b c dhammaan mabasinlayn amaana alamin fayle iyo hundurumo caafimaad leh